halkani waa laanta soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa kuudii iyo barkii duhurnimo bisha janaayo waa siddeed iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo laba iyo labaatanka idaacaddanana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada dhegeystayaal idaacaddan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka sugaalka dhaqanka oo maanta aynu ku eegino nolosha iyo siduu ahaa dhaqanka iyo weliba dhaqanka miyiga iyo jadul maalmeedka reer guuraaga
noloshii hore baadiyaha waaga hore lagu noolaa waxay ahayd nolol aad u qurux badan oo tusaale ahaan qof kasta shaqadiisa garanayo dumar iyo haween macnaha dumar iyo rag shaqooyinka la kala leeyahay
barnaamijka sugaalka dhaqanka ayaad ku mal doontaan waxaa kaloo aan idin heynaa barnaamijka umaraha islaamkaasi heshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida oo aan idin akhriyo indiya iyo shan dal oo ku yaalla bartamaha asia ayaa waxa ay shalay go'aansadeen inay dhisaan koox wada shaqayneed oo gargaar siinaysa afghanistan si wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo iyo arrinta aqoonsiga talabaan sida uu sheegay sarkaal u hadlay dalkaasi indiya ra-iisul wasaaraha dalka indiya narenda modi ayaa waxa uu martigeliyey sharmadaxeed aragga fog ahaa ee hogaamiyaasha kazakhistan kigirizan tajikistan turkmenistan iyo dalkaasi kale ee layidhaahdo uzi bakistan indiya iyo shiinaha ayaa waxa ay ku tartamayaan saameynta gobolka wakaaladda wararka ee shiinaha ee shinwa ayaa waxay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi shiinaha shi jinping uu talaadadii shir guddoomiye isna shir madaxeedkaasi la mid ah oo uu la yeesho hogaamiyaasha dalalkaasi si loo dhiso xiriir dhow dalka imaaraadka carabta ayaa xayiraadda duulimaadka maalinta sabtida ah waxa uu ka qaadayaa laba iyo toban dal oo afrikaana dalalkaasi oo dadka ka imaanaya ama kuwii hore u booqday laga mamnuucay inay soo galaan dalkaasi dalalkaasi waxay kale yihiin koonfur africa kenya nigeria etoobiya tanzania iyo jamhuuriyadda congo botswana mosambique lesoto iyo kuwo kale maamulka maalinta masiibooyinka iyo xasradaha deg dega ah ee dalkaasi imaaraadka carabta ah ayaa waxaa arbacadii uu sheegay inuu qaadayo xayiraadaasi oo la soo rogay markii dunida uu ka soo shaca baxay noocan cusub ee cudurka covid ee omicron dadka ka imaanaya labaiyo tobankaasi dal ama booqday afar iyo toban maalmood ka hor ayaa waxaa hadda looga baahan yahay inay iska baaraan cudurka ayna haystaan warqadda caddaynaysaa inaan laga helin cudurka afar iyo labaatan saac ka hor inta aanay u soo dhoofin dalka imaaraadka carabta warkiina waa naga intaas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
xiisadda ka soo daraysa ee ka aloosan xooga qaxootiyiinta sacuudiga iyo dowladda imaaraadka carabta ayaa kaliftay in hay-adaha gargaarka ee ka dhex shaqeeya yeman ay ka dayrinayaan xaaladda sii xumaanaysa iyadoo qaramada midoobayna ka digtay in bishan janaayo ay dhibaato badani soo gaadhay dadka rayidka ah barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal waxa aynu ku eegaynaa saameynta dagaalka yeman sacuudiga iyo imaaraadka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa ka digay in weeraradii cirka ahaa ee dhowaan sacuudiga iyo xulifadiisa ku qaadeen yeman kadib markii ay xooga qaxootiyiintu weerarada diyaaradaha aan wadan duuliyaha iyo gantaalada ku qaadeen magaalada abudabi ay xiisada dalkaasi yeman kor usii qaaday hay-adaha gargaarka ayaa sidoo kale sheegay inay filayaan mowjado dad ah oo ku barakaca dalka gudihiisa iyo inay sii bataan dadka ay wax ka soo gaadhayaan weeraradaasi ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee yeman hannes grunberg iyo ishaduwaha arrimaha gargaarka david gresli ayaa sheegay in dad badani ku leedeen weeraradii ay dhowaan soo qaadeen sacuudiga iyo xulifadiisu iyaga oo duqeeya cusbitaallo xarumaha isgaadhsiinta dhismayaal dowladdu leedahay riigag biyo laga cabo iyo dugsiyo waa maxay haddaba sababta dagaalka yamanu daba dheer aday ee beesha caalamka ugu guulaysan weyday inay ka samayso xabad joojin dalkaasi ka hana qaada su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeyo degan magaalada london iminkana ku sugan magaalada muqdisho waa run gantaalaha waxay ka helayaan iiraan oo horta gantaalaha inay tuuraan oo weliba abudabey oo dee in badan ahayd meel waxaweyaan nabada isla markaasina waxaweyaan caasimadda imaaraadka ah inay bartilmaameystaan oo ay halkaa weerar xoogla ku qaadaan oo khasaare ay gaadhsiiyaan runtii waxaa keenay dagaalka oo xuutiyiinta lagaga adkaaday meel u dhow macrib siaynu ka warqaybno nima laydhahdo alcamaaliqa wadaada u badanoo salafiyiina ayay soo tababartay yemen markay soo tababartay niman xooga bay noqdeen oo sida xuutiyiintu ay diin ugu dagaalamayaan iyaguna diin ugu dagaalamaya laakiin awood helay iyo lacag iyo hub marka taasi waxay keentay marka inay iyaguna ka falceliyaan oo ay isidhaahdaan ubocdii imaaraadka iyo halkii ugu muhiimsanayd sacuudiga waa inaad weerartaan aniga siday la tahay waxa ay ku habboon tahay uun in sacuudiga iyo imaaraadka oo dhinaca iyo weliba dee baxrayn oo dhinaca iyo iiraan oo dhinaci inay ishor fadhiistaan isla markaasina arrinta lagu xaliyo wadahadal iyo in yemen loo daayo dadka ku wada nool ee walaalaha ah aad moodo imika in dagaalku uu saameeyo oo daacuuno iyo balaayo uu ka dhex bilaabmay aniga waxay la tahay in siyaasad dabadda ay tahay ilaa siyaasadda dabadda la hagaajiyana inaanay hagaag ahayn xilli aan fogeyn xoogaga xuutiyiinta ay dowladda iiraan taageerto waxay weerar ku qaadeen magaalada abudabi iyada oo ay dad ku dhinteen afhayeen u hadlayna waxa uu shalay sheegay inay weerari doonaan carwada ka socoto magaalada dubay oo malaayiin qof kasoo qayb galeen afartii bilood ee ay socotay waxaa kale oo jiray weeraro gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiintu ku qaadeen boqortooyada sacuudiga iyaga oo bartilmaansaday goobaha ay ku yaalaan ceelasha saliidu maadaama oo ay xuutiyiintu geysan karaan weeraro noocaas oo kale ah iiraanna ay ka helayaan taageero ma habboon tahay in imaaraadka iyo sacuudiga wadahadalla galaan xoogagaasi innaga oo og inay ka maarmi weyday in maraykanka iyo reer galbeedku wadaxaajood la galaan taalibaan waa kan mar kale cabdiraxmaan aadan ruush xadaana sanu ka warqabno cabdixaafid oo marka hore dagaalku wuxuu ka dhex qarxay xuutiyiinta iyo xilligii hore ee cali cabdalla saalex madaxweynaha ka ahaa kadibna waa ballaadhay iyadoo dagaalku ballaadhay oo isla markaasina damaaj amba xaggaa iyo xuduudda sacuudiga uu ku koobnaa ayaa waxaa dhacday kacdoonkii kacdoonkii markii uu dhammaaday ee cabdirabbo waxaweye mansuur haadi uu noqday madaxweynaha dowlad taag daran bay noqotay oo kumeel gaara markii laga tuuray halkii waxaweyan sanca ee maamulka waxaweyan xuutiyiintu ay ka qabsadeen marka in wadahadal ay bilaabaan bay ahayd wadahadalkii waa suuroobi waayey wuxuuna ku suuroobi waayey iiraan ayaa daraf ka ah amba qeyb ka ah dagaalka imika socda iyo guruub uu hogaaminayo sacuudigu sideedana khilaafku markuu taagan yahay laba guruub waa okay laakiin markuu ballaadho ee dowlado kale uu gaadho way adkaataa ilaa dowladahaasi ay heshiiyaan in uu dagaalku waxaweyaan laga waxaweyaan la xaliyo oo dagaalka xal loo helo marka iiraan iyo sacuudiga iyo imaaraadka oo ishor fadhiista mooyaane oo ku heshiiye mooyaane anigu ismalihi dagaalkani saasuu ku istaagaya iyo iyadoo dee gudaha lagu kala adkaado ururka qaramada midoobay ayaa sheegay in xaalada yeman aada mooda inay iminka ugu daran tahay iyada oo colaadu sii xoogeysatay xuduuddana ay ka tallowday ururka cuntada adduunkuna waxa ay ka digeen in dad ka badan shan milyan oo qof oo yeman ah ay qarka u saaran yihiin macaluul halka konton kun oo qof oo kalena ay ku nool yihiin xaalad aada u liidata intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay cabdixaafid caw ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijkaas umuuraha islaamka haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya cabdisalaan salas oo jooga dhadhaab kenya
kulanti waxaana khiyaaray idilkiinba meel kasta aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a haddii rabbi qadaro saaxiibayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaabka dhaqan ahaan ay u noolaan jireen soomaalidii reer guuraaga ahaa iyo habka uu u degsanaa jadwal maalmeedka qoyska xoolo dhaqatada ah barnaamijka waxaa marti ku ah qadar cabdilaahi maxamed qadar galaadi oo ah wiil ku soo barbaaray baadiyaha fog ee etoobiya balse ugu horreyn aan qadar barnaamijka ku soo dhoweeyo waa mahadsantahay salas aad baan kaaga mahad celinayaa magacayga waa khadar cabdulahi maxamed khadar galaadi saad u sheegtayba nolosha baadiyaha iyo nolosha magaalada xilligan la joogo wax la ogan kara farqi weyn ba uma dhexeeya laakiin waagii hore nolosha baadiyaha dad waxay ahayd noloshooda ku tiirsan tahay xoolahooda baadiyaha lagu nool yahay oo magaalada uga baahanba keliba markii biyuhu ay ka guraan oo ballidoo kale ay guraan baa biyaha ceelasha loo soo dhaansan jiray meel fog iyadoo laga soo dhaansanayo nolosha baadiyo waxay ahayd nolol dhammaystiran oo baadiyaha si fiican loogu nool yahay oo nidaam dhammaystiran ku nool hadda noloshii saas ahayd way isbedeshay waxay noqotay nolol adag oo aan la mid ahayn nololihii halkaas ka jiray marka wax badan markii la qiyaaso noloshii hore baadiyaha waagi hore lagu noolaa waxay ahayd nolol aad u qurux badan oo tusaale ahaan qof kasta shaqadiisa garanayo dumar iyo haween macnaha dumar iyo rag shaqooyinka la kala leeyahay waa tahay qadarow waxaad tusaale u soo qaadataa qoys soomaaliyeed oo miyigafa ku nool in qaabkeebay noloshooda dhaqan ahaan ay u maarin jireen dabcan qoyska rag iyo dumar ka kooban yahay dad waaweyn waayeel caruur bal noo sharax
waa mahadsan tahay markaan soo qaadana reer ku nool miyiga fog oo soomaali ah oo halkaa degan tusaale ahaan aabbahoo kale wuxuu sameeyaa inuu reerka sahanka xooluhu meeshay daaqi lahaayeen meelihii abaarta laga aadi lahaa haddii meeshaas abaar ka dhacdo ama naqu ku yaraado xaabka waxa la yidhaahdo xoolaha geedaha ka soo dhaco kale meelahaaso kale inuu soo sahmiyo wiilkoo kale wuxuu sameeyaa inuu dhaanka dhaamiyo geela raaco xerada u oodo reerka waxyaabaha noocaasu qaban jiray gabadha waxaa loogu talagalay inay dhiilaha cusho maxaan ku rahda ariga foofiso mayraxda hooyada usoo diirto mayraxda waxaa la dhaha baashan haamaha lagu waxeeyo maamada waxaa loogu talagalma islaanta reerka inay samayso dhiisha iyo haanta ciirta lagu lusho kuwa la dhaansado waxaasoo dhan maamada ayaa gacanteeda ku samayn jirtay agabkii guriga agabka guriga agabka gurigoo kale ayadaa gacanteeda ku samayn jirtay aqalkii iyo maxaan ku idhaha raar baa la dhahaa raarka iyo rarada way kala duwan yihiin dhigaha udbaha bahallada la dhaho waxoo dhan geedo ka samaysan oo wax agab magaalo aysa ku jirin kulligood baadiyaha laga wada sameeyey baa laga sameeyaa haamahoo kale waxaa laga sameeya bahal la dhaho qabo qabo qabo la dhahaa laga sameeyaa qabadaasoo la hagaajiyey baa islaamuhu ka hagaajin jireen marka shaqo waxay ahayd dhammaystiran ilmaha yararkaayoo kale waxaa loo diraa maqasha ama xaraha markay yar yihiin tusaale ilmuhu markuu yaryo kale soo barbaaro waxaa lagu tababaraa inuu xaraha raaco weylaha raaco nirgaha raaco sida marba noloshiisu intay dhe weyntahay la eg tahay hadba xoolaha ay haystaan qoyskaas qofka ay haystaan ha ari oo kale geeloo kale inta badan geel iyo ariga ugu badan xoolaha inta badan soomaalidu ay dhaqato iyo lo-da xoolaha kuwada yarkaa maqasha kurla iska wada dhaho waa tahay in gabdhaha noloshaasi miyiga dhaqan ahaan kaalin intee laeg ayay ku lahaayeen kaalin weyn bay ku lahaayeen gabdhuhu sababtoo ah gabadhu marka ay baadiyaha joogto waxay samaysaa saan kuu sheegayba inay reerkaas ka dabarto wax allaala wixii looga baahnaa guriga tusaale ahaan inay samayso xoolihii arigoo kale inay ayada caanihiisa listo ciirtii iyo subagii hagaajiso wax allaale wixii guriga hoose looga baana sida hadda weli dhaqanka soomaalida gabdhuhu uu leeyahayba inay gabadho qabato waa tahay ariga ragama raacmaya maya inta badan soomaalida ariga ragga rama raacaan ariga waxa logu tala gabdhuhu inay raacaan waxaraha ragguna uu geela raaco lo-da sidoo kale in ayada inta badan lamaba raacaba laakiin raggu inuu raaco laakiin inta muhiimadda u weyn mabda'a soomaalida waxa waye in geela raggu raaco dumarkuna ariga raacdaan arigana ay xataa markii la maalayo dumarku ariga lisaan ragguna geela liso waa tahay dhaqan ahaan marka reerkaas geedii yahay sahanka aad ka dhawaajisay in aabbaha qoyska oo shaqadiisa ay tahay in sahankaas nolosha muhiimad intee lagay u leeda kalmiiga waa mahadsantahay wuxuu u leeyahay sahanku tusaale ahaan reerku markuu halkaanu kala degan yahay oo uu rabo inuu meeshan ka guuro waxaa la sahaminaya waxaa waaye waa baad iyo biyo tusaale meel biyale ama meel naqle inta badan weliba meeshaan naqle xaab kale reerkan u roon meeshii lagu noolaa bey'adaa lagu noolaa baa naqi ka dhammaada marka waxaa la samaynayaa intii aan dee xoolihii la rarin xooluhu sababta way dhib badan yihiin in la kaxeeyo la guuro reerkii la raran bay noqonaysaa intaan la guurin odag wuxuu fara- jarayaa masaafo fog si uu usoo arka usoo indhaindheeyo meeshaas naqa ay leedahay xaabka ay ra- u leedahay xoolaha geela iyo ariga iyo looda ay u leedahay markuu soo ogaado meeshii buu wuxuu go'aansanayaa meeshaas carasanka waxaa la dhahaa inay meel carasan tahay xoolaha u fiican buu reerka ku soo laabanayaa markaasuu reerka raraya markaasuu meesha u raraya marka ugu horreysa waa in la soo ogaada marka soomaalidu waa ereyga sahan saasaa loo isticmaalaa waa tahay n dhanka kale marka usoo laabano annagoo isla dhaqankii ka eegeyno xoolaha intifaac fara badan ayay u leeyihiin soomaalida nolol ahaan iyo dabcan dhaqan ahaan n owrka geela muhiimadda u lahaa orka geela muhiimyadda uu leeyahay reerka waxaa ka mid a inay dhaansadaan oo kale gaadiid wax la dhaho oo la dhaansado oo biyaha iyo baadka lagu raadsado oo wax allaala wixii markaa la rabo in reerku qabsado tusaale ahaan meesha hadda reer magaalka gaarigu ugu jiroo kale buu ugu jiray wuxuu ahaa gaadiid wax walba lagu qaarto ilmaha markii la rarayo tusaale ahaan baadiyaha loo rarayo ilmaha la saaranaya een, waxaa lagu raranaya wixii cunno ahaa iyo raashin ahaa iyo wixii la cabayey baa lagu raranaya gurigii oo dhan reerkii aqalkii meeshaa yaalay oo dhigihii iyo maacuuntii iyo wax walbo dee agab reerkaasu lahaa ba- iyo maqashii baa la saaraya ilmihii iyo waxarihii mid- wal- wax- guro la dhahaa loo samaynaya guro guradaa loo samaynaya meeshaas waxaa la saaraya.
Fooq sare oo Fooq sare loo oo- diyaariyo.
ahaa, tusaale ahaan dadka reer magaalka markaan fahansiinayn waxaa la odhan karaa meel fooq ah oo- oo oo la- oo loo sameeyey meeshaasa ilmaha yararka iyo waxaa la saarayaa iyo maqashii iyo ima- ciyaalkiiba caruurtii iyo waxarihii iyo waxaas baa la saaraya inta badan geel asaga iska lugaya kuwiisa yararka marka wadda ugu weyn oo uu qabto awrku midaasa ka mida oo waaba markab baa loo oran karaa reebaaduhu leeyihiin ama reemiyiga dadka reemiyiga baa loo isticmaalaa oo inta badan baa la rartaa ratiga loo isticmaalaa N waa tahay qadarow n qoyska aan qabin rati awooddaas leh amaba qoys cayr ah oo xoolo badan aan haysanin noloshooda sidee bay ahaan jirtay Een, soomaalidu say haddaba weli tahay waagi hore way iscaawin jirtay reerka aan xoolo haysan neefka geelayo kale reeraha kaleo ehelkooda iyo qaraabada ay ku noolyihiin ba hal neef siin jiray oo ay rartaan marka marka dambe markuu reerku baadiye degan yahay een, qof aan reer aan rati lahayn wuu yar yahay reerkaas ratigaas waa lagu kaalmayn jiray xoolahooda kale tusaale hadday ari bas leeyihiin ari xayna ninka watoo kale rati baa la siin jiray marka ratigaasoo kale een, wuxuu iska noqdaa hayin waxa la dhaho oo aan dhib badnayn oo reerkaas iska rartaan oo maacuunta iyo wax walba la saarto alaabta agabka guriga la saarto ilmaha lagu waxaysto buu noqdaa marka inta badan uma badna reer baadiye degan inaysan ratin lahayn macquul ma ah laakiin waa arkaysaa reer baadiye degan oo aan geel lahayn reer baadiye degan oo xoolo yar leh waa arkaysaa laakiin reer baadiye degan oo aan awr lahayn noloshii uu tiir uu yahay markaa yahay lafdhabarta baadiyaha ku nool xoolaha geela weliba awrta waa lafdhabar buu u yahay marka waa N waa tahay isla geeliya ayaan su-aalkaa weydiinaya awrtaas nolol ahaan marxaladaha ay kala maraan dabcan rag badan iyo dhegeystayaal aan ila madaa jiro oo jacayna wax ka bartaan bal noo sharax aad iyo aad een, ratigoo kale markuu dhasho oo uu yar yahay waxaa la dhahaa qurbac qurbaca waa markuu yar yahay markuu soo barbaro oo xoogaa uu koro waxaa la dhahaa qaalin marka ku xigta ratibuu iska noqdaa waa rati caadi ah marka ku xigta ratigaasaa kala baxa oo wuxuu noqdaa midna baarqa baa laga dhigaya waa midka geela dee abaahiya oo geela lagu daro midna waa midka la rarto midka la rarto rati baa la dhahaa inta badan loo isticmaalaa ratigaas marka waa gurgurshaa baa loogu yeeraa gurgurshaa waxaa loo yiri xoo waxaa lagu rartaa wax allaale wixii alaab ahayd oo reerku lahaa baa lagu raraa marka noocyada kala duwan bay awrta u baxaan u kala baxaan
N waa yahay aan ku soo celiyo dhanka n dhaqankii iyo arrimaha xaajada waayo dad nool dabcan noolay u baahan yihiin noloshana waxay rabtaa qorshe iyo maareen colaada dhacdo waxyaaba kala dhaco nabad baa jirto n guurtida markaa bulshada talada siiso dhaqan ahaan qaabkay u maqli jireen n bulshada ay la nool yihiin balka war iyo doorka odaga uu ku lahaa dhaqankii hore ee soomaalida
dad walbo meel wada degan oo soomaalida inta badan waa dad beelbeel iyo qabiil qabiil ah qabiil kasta waxaa lahaa nin horjooga ah oo nabadoon ah oo samakatalis ah qofkaas samakataliska oo reerkaasu leeyihiin soomaalida inta badan waa isdhaxashaa oo macnaha hebel sida hadda weli soomaalida tabteed u tahay ninka reerkaas ay doorteen wiilkii markuu asagu dhinto wiilkiisa ahaada dhaxal wax la dhaxal la sameeya marka ninkaas waa iyo rag kale oo geed fariisia oo laakiin ninkaas- shuruudo aa jiray inuu qofkii caaqil yahay ummaddii ka xigmad badan yahay ka- ka garyaqaansan yahay markuu- markuu saa yahay nina waa nin nabadoona oo de waxaan hibada ah, codkarnimadu waa wax loo kala dhasho rag badan waxay leeyihiin raggu markay reer dar- reer rabaan inay la gorgartamaan ama gar la samaystaan waxay sameeyaan raggooda ugu xigmada badan bay ka haystaan oo gola ka hadalka leh ragga gola ka hadalka leh reerkaas uu leeyahay waa gaar mid kale waxaa jirta oo iska hibo ah oo markuu ninku suldaan ahaa reerkaas waxay sameeyaan suldaanka wiilkiisa ka dhigaan laakiin markii la dhaho gar iyo kolo ka hadal iyo in reerka lala gartamayo reerku waxay leeyihiin dad cod- codkaara siisana carabi u lahaa afku wuxuu la xoogyaa magliga hawda kaa jara oo nin waxaa jira codkar ah oo reerkaas wax allaale wixii lala jeexjeexayo la jeexjeexi kara nin af culaan culo aan laba erey oran karin dee cidno ma rabto marka inta badan soomaalidu waxay samayn jirtay oo ay lahaan jirtay dadkooda een, samakataliska ah oo wanaagsan markay rabaan dadka inay gar la qaataan bay u diri jireen midkooda aan gartu gelin oo aan macnaha hadalka intiisaasan helin oo geed qaraarka ah geed qaraarkaana oo geed qaraarka waxay samayn jireen inay macnaha meelaha aysan rabin inay macnaha ay Waliba nabad laga- qolyaha aysan nabadda ka rabin bay gacanta u dhiiban jireen oo oran jireen hebel iyo hebel baan u diraynaa ma rabaan meesha marka in khayr ka yimaado Waayahay.
laakiin ninka ay rabaan inay macnaha ay wanaag iyo eh, nabadayn iyo ehelnimo loo diro dadkaadaa wan wanaagsan oo samakataliskaba loo dili jiray In- waa tahay go'aanada ay gaaraan qaabkee bay marka bulshada marka u maqli jireen maadaama soomaalida ay yihiin ay soomaalidii hore ahaayeen dad dhaqankaba aaminsanba ninkaa go'aanka uu soo jeediyo qaabkee bay marka bulshada u qaadan jireen Een, cabdisalaam waa runtaa mahmaha waxaa jirta waa oranaysaa meel een, laba nin nin meelu jooga qabiil waxbaa ka jooga meel laba nin ka joogtana way ku dhan yihiin xigmad soomaaliyeed ba ahaydba Re- waayo hadda oo- oo oo dhaqan doorsoonka ku dhacay soomaalida waxaa ka mid ah waagii hore markay dad dirsadaan dadkaas wax allaale wax allaale waxay usoo go'aamiyaan way ku go'naan jireen sababta ah dadkan ayagaa dirsaday hadda macnaha waxyaabaha milanka waxaa ka dhacay een, in macnaha qofkii reerka hogaaminaya intuu go'aan gaaro afar kale oo ayaga ka mid ah ka geersadaan dhibaatada hadda soomaalida kusoo beegantaa laakiin waagi hore markii ninka ugaaska ah ama ninka reerka hogaamiya uu reer kale la soo gartamo oo wax qodobadii lagu heshiiyey uu la yimaado qolyaha kale way ku raaci jireen tusaale ahaan reeraha soomaalida oo kale markay dagaalamaan oo wax dhex maraan geed baa la fadhiisan jiray qoladaana qolaa laga diri jiray qoladaa kalena qolaa la diri jiray waxaa laga yaabaa toban nin oo reerkaa ka socota iyo toban nin oo reerkan ka socota inay go'aamo gaaraan go'aamada cid dambe oo iskugu soo laaman jiray labaatankaa nin gaareen ma jirin saasaan lagu nabadoon jiray oo go'aankaas ay dhaqanka ku saleeyeen sanado badan kadib dad badan baa lagu caanamaari jiray oo lagu nabadoon jiray oo aan waxba kasoo noqon jirin marka waxay ahayd waxyaabaha hadda dhaqanka heshiis qoran iyo xeer qoran ay ahayd lama dhaafaan ah Ah, waxyaaba heshiis qorna waxay ahaydba dadkaas ay ku heshiiyeen oo layi hebel iyo hebel iyo hebel baa naga joogay arrintaas saasay ahayd oo xitaa xeerar laga dhigto oo la yidhaahdo intaa iyo intaasa idinku waxaynsantiin annagana saas iyo saasaa noo ballana arrinta ciddii ku xeergudubtana waxaasaa inooga xeeran saasaa lagu dhammayn jiray guud ahaan saaxib yaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka sooyaalka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay degmada dhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaa idiin soo tabinayey anigoo ah saaxiibkiin cabdisalaan axmed cabdisalaan salas dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamijka xiga dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa ammaan alla
waa hagaag haatana dhegeystayaal dhinacii muusiga ayaan jilaacaynaa waxaan idin soo qabtay hees ay wadajir ugu luqeeyaan cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan
nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye waa u dog dabataaye nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel qalbi gudagiyo dahablamweli u daraato maxaan ku doonay heestaasi daraato waxaa ku luqaynayay kinse xaaji aadan iyo cabdulaahi cumar xarago waxaan ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada intaan dhegeystaana mar kale kulmi doona dhammaantiinba waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo